barnaamijkeennii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan ibraahina uu heese aan kala dhicin oo dhammaantood aad u wan wanaagsanayaan dhegeystayaasha heednaa ibraahino dhambaalka ugu horreeya aan soo qabanayo ibraahino toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray maxamed muuse maxamed iyo khadar salebaan maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo bushaaro banday iyo nimcaan iyo sidoo kale sadiiq aadan iyo yurub axmed iyo cabdi maxamed diriye iyo suuri maxamed diriye waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiraxmaan axmed aadan iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri malyuun ibraahim oo wiil ugu dhashay degmada beledhiig ee gobolka togdheer kowdii agoos waxaan leenaha bay idhahdeen wiilkaasi allaha ka dhigo midkii soo kora ee kaalin qaada aamiin dhabbaalkana waxa uu nooga yimid uu naga soo gaaray maxamed abuukar casayr cabdiqani sheekh maxamed bashiir cali daahir cabdikariim cumar macalin aalos saciid xagaa afrax cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag iyo make maxamed imaan makabeela iyo maryan sheekh cabdi fartuun axmed xaaji filibiin dhammaan dadkaasina waxa ay taaniyad u dirayaan xildhibaan maxamed yuusuf culow iyo nimco shuuriye afrax oo dhowaan wiil ugu dhashay jowhar waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey macaawiye waxaan leenaha allah ka dhigi kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara anigana aamin ayaan raacinaya intaanaan soo qaban ibraahim heesta ugu horreysa aan dhambaalkan quruxda badanna u akhriyo waxaa ugu horeeya maxamuud boono ruqyo kuusow yaasmiin boono yaasiin boono iyo xaaskiisa casiisa cabdi kuusow iyo xaaskiisa luul cumar cumar kuusow cabaas kuusow cabdulaahi kuusow iyo xaaskiisa faadumo jamiile kuusow firdowse kuusow iyo waxaa la yidhi hooyadooda faadumo cumar cali kuusow bilan kuusow ladan kuusow libaana kuusow bilaal kuusow iyo hooyadooda shukur jaamac waa dhammaan ilmo kuusow waxaa kaloo ku jira axmed kuusow iyo xaaskiisa faadumo cabdicasiis iyo carruurtooda oo kale ah kamaal kuusow kayse kuusow iyo kowthar kuusow isaaq kuusow xaaskiisa naciimo iyo carruurtooda fartuun kuusow iyo carruurteeda cabdi buule zahro buule ruqyo buule maxamuud buule iyo samiiro buule sidoo kale waxaa ku jirta yaasmiina bucaawi iyo gabadheeda kariima kuusow xabiibo muuse iyo sidoo kale jiijo xasan iyo hooyo faadimo shariif iyo aabe xuseen sayid rashiid iyo caruurtooda oo kale ah axmed xuseen rashiid xuseen warqadan way dheerta ibraahim waa laga buuxa ballan dhammaystiro iyo sidoo kale ciisediin xuseen sayid qaasim xuseen ifraax xuseen bushra xuseen shamse xuseen iyo ridwaan xuseen iyo maymuuno shariif iyo cabdi saciid iyo sidoo kale baa la yidhi sacdiya sayid waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan yusra maxamuud boono iyo siraaj shariif xuseen orooskoodu uu toddobaadkan ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela wiilii caana gabri caana oo loogu duceeyey aamiin heesta ugu horreysa reerkii lagu naste lagu nagaado ayaa tiriyey waa heestii nagaadi iyo labadii fanaanee qaadaya laftigoodii cabdinaasir macalin iyo fanaanada codka macaan hibe maxamed nuura
qad jecelu yaadu kalsoon naftad jecelu cawaynur inaga oo kuwada nool cawaynur inaga oo kuwada nool cawaynur inaga oo kuwada nool cawaynur inaga oo kuwada nool nafa dhaladayaaliyo bilcaanayo wiinayo wiin nafa dhaladayaaliyo bilcaanayo wiinayo wiin kii lagu nag lagu nagaadi lagu nagaadi wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo naagayn allahayo naagayn wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo naagayn allahayo naagayn
heestaasi nagaadii codadka cabdinaasir macalin siciid iyo hibe maxamed intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada markana haddaan ku noqonno dhambaalkan aan gacanta ku haya ibraahimna waxa uu naga soo gaaray aabe xuseen cilmi cali oo loo yaqaano oto dheere iyo xaaskiisa qamar cabdi diini jenaraal nuur aadan hooye xaliimo caga cadde hooye shukri yuusuf siyaad hooyo siraad yuusuf siyaad iyo saygeeda maxamed cali sangaab shukri maxamed cali shukri sangaab iyo sidoo kale hooyo deeqo yuusuf siyaad abti yuusuf abti cabdi yuusuf siyaad iyo abti farxaan yuusuf siyaad iyo abti cabdulqaadir yuusuf siyaad waxuu ku magac dheer yahay aalow iyo sidoo kale abti cabdulaahi yuusuf siyaad iyo habaryar sacdiyo khaliif caga cadde awow khaliif caga cadde ee daluul cilmi cali iyo adeer cali cilmi cali iyo xaaskiisa mulki adeer xasan cilmi cali iyo adeer faarax lamaane iyo adeer cabdiraxmaan cali aayad waa la badan yahay dhambaalkan waa laga buuxa asxaab aad u fara badan baa lagu soo qoray waa taay balan akhriyo waxaa sidoo kale ku jirta baayo cayni cabdirashiid iyo faadimo bashiir cilmi waxay ku magac dheer tahay bakiya iyo seegeeda gaashaan baayo caasha muriidi dheere iyo khadiijo bile shire iyo maryan bile shire cabdi bile shire iyo siciid bashiir cilmi iyo xaaskiisa eedo safiyo maxamed tarbi juusto ayay ku magac dheer tahay iyo sidoo kale muno cabdiraxmaan cali najiib xasan cilmi iyo mahad xasan cilmi jihaad xasan cilmi iyo khadar xasan cilmi iyo maxamed xuseen cilmi oto iyo sadaam xuseen cilmi oto iyo ayuub sadaam xuseen iyo sidoo kale faadimo xuseen cilmi cali oto waa ilmo oto dheere iyo sidoo kale xasan xuseen cilmi oto iyo ismaaciil xuseen cilmi oto iyo cilmi xuseen cilmi oto iyo cabdulaahi cali cilmi dhambaalka wuu sii socda talow xaggee loo wadaa waa tahay ayaan ku daro ustaada xasan cujeer cajami iyo xaaskiisa ustaada cabdi abiib iyo alfanaan maxamed xasan barrow ustaad cabdirasaaq axmed geedi waxay dhammaantood dadkanaan soo sheegoo dhan ay hambalyo meher ay hawada u marinayaan cali xasan wehliye iyo miski xuseen cilmi cali oto dheere oo meherkooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya gaar ahaan xaafadda islii hotel balasa baa la yidhi waxaa la yidhi ducada waa xaggiinna waa tahay waxaanu u rajaynaynaa meherkaasi in ilaahay uu ka dhiga midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ee ubadka wanaagsan ee khayrka qabana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan caasha waxaa lagu bilaaba waxaan islaaminaa dhammaan daadiyaasha barnaamijka waxaana haba yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed najaad ku magaca dheer iyo maxamed cabdulaahi xirsi fadhaaye iyo bashiir maxamed siyaar nuur buule maxamed xasan jaamaca warsame dandhill iyo waxay yidhaahdeen daahir maxamed cali iyo cabdulaahi siciid farasleh gardheere iyo daa'uud maxamed cali guumow iyo xaashi aadan maxamed koraye iyo waxay yidhaahdeen mahdi siciid xirsi shire dhuuye ku magaca dheer iyo cabdilbaasid maxamed cabdulaahi iyo axmed yuusuf cartan iyo maxamed aadan maxamed yaabane iyo qumane faarax cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cagabiyo iyo waxay yidhaahdeen cabdilhaadi maxamuud cabdulle sheekeye iyo cumar cabdi jamaal cabdulle iyo cabdinaasir maxamuud muuse ximbil iyo cumar cabduqaadir jaamac iyo cabdiraxmaan cabduqaadir xirsi iyo ibraahim maxamed yarow maxamed cabdulaahi xasan iyo oo ku magaca dheer qalab qalab iyo waxay yidhaahdeen siciid cabdirasaaq bare yucub iyo daahir cabdulaahi yuusuf iyo axmed maxamed salaad cabdi xakiin yaasiin farasle iyo cabdiweli maxamuud cabdulle dhammaan waxay hambalyo gaarsiinayaan brofeor cabdulcasiis maxamed dirir iyo doctor sacdiyo maxamed warsame oo meherkooda uu ka qabsoomay burtinle waxaana ay leeyihiin hambalyo ayaan idiin soo diraynaa dhambaalkanna ibraahino waxa uu naga soo gaaray ayeeyo dahabo cabdi xasan awowe maxamuud maxamed baallow iyo ismaaciil cabdi xasan iyo xaaskiisa ayeeyo luul cabdi farxiyo iyo deeqo awowe maxamed diiriye awowe cabdulaahi xasan siyaad hooyo shugri maxamuud baallow caasho axmed iyo caruurteeda isaaq maxamed nuur daqare samsam maxamed faa'ise xasan fardowse xasan xaliimo aweys iyo mary binis iyo sidoo kale fardowse daahir dhammaan reer cabdi xasan iyo reer siyaad gorod oo kala jooga maraykanka shiinaha ethoobiya turkiga iyo sidoo kale britain iyo canada waxay tahniyad aroos u dirayaan maxamed xuseen iyo veronica carlo oo bishii julaay aanu soo dhaafnay lix iyo labaatankeedii ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaanay leeyihiin noqda labadii isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin heesta kale noo soo qabo isha baydhabo goorma kugu dambaysa ibraahino bardihii ku yiil bardihii ku yiil isha baydhabo intuu gun iyo baar baxay xasan aadan samatar codkiisa macaan aan ku dhegaysanay
baylaigu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaygu soobay baylaigu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaygu soobay boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan beladan lahaa boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan beladan lahaa taasi ballaaragtuu bogsan weyday wogtii haddana sii ballaaratuu bogsan weyday beerdihii ku yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku ballaadhiyey baxrusaa kulaamoodiyey yilshabaydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu u balaadhiyey baxrusaaflaamoodiyey fadaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alleewaadagu fadaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alleewaadagu sugan bambasbay baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabu kaama baaqamberi bishii dhalatay bee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansan bishii dhalatay bee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansan hadana sii ballaaratuu bogsan weyday boogtii haddana sii ballaaratuu bogsan weyday berdihii ku yiilsha baydhabo intuu guniyo baarbaxay caleemu u balaadhiyey axrusaablaamoodyey berdihii ku yiilsha baydhabo intuu guniyo baarbaxay عليم وبلادي بحر ساقلامودي فدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا الهواد فدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا الهواد berdihii ku yiilsha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ubalaadi berdihii ku yiilsha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ubalaadi danaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaada aleewa waa tahay isha baydhabo iyo codkii fanaanka xasan aadan samatar ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan aan hayo waxa uu naga soo gaaray hooyo dahabo aadan hooyo shamis siciid awowe aadan maxamed iyo cabdilatiif aadan iyo jaamac aadan iyo cawaale cabdi seed iyo jaamac cali same iyo hani cabdicasiis waxay ku magac dheer tahay hani soomaali iyo hodan cabdicasiis waxay ku magac dheer tahay malaala iyo sidoo kale sacdoosh cabdulcasiis iyo caruurteeda iyo shuhri cabdicasiis iyo aamine ifraax cabdi iyo hodan aadan iyo yaasiin puntland iyo ayaan maxamed abshir waxay dhammaantood tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan abti yaasiin aadan iyo marwadiisa fardowse cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada garoowe koob iyo soddonkii bishii julaay anu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxay leeyihiin noqo kii anfacaa dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkana wuxuu nooga yimid maxamed cabdi axmed xasan kaafi cabdi maxamed xasan cabdi xasan nuur xasan nuur cabdiweli sayid maxamed yuusuf maxamed axmed yuusuf cabdulaahi xasan deeqa cabdulaahi faarax iyo saygeeda ciise axmed iyo caruurtooda cabdiqaadir axmed iidow khaalid maxamed bare qadar maxamed gahayr iyo injineer maxamed jaamac cumar cabdulaahi maxamed juulare iyo cabdifataax mubaarak yuusuf ibraahim xaashe cabdiraxmaan xuseen maxamed dhammaan asxaabta waxa ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan iyagoo kala jooga hargeysa istanbul ankara toronto minnesota iyo washington bashiir macalim khaliif iyo xaaskiisa muniire sheekh maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada istanbul ee dalka turkiga wiilkaas uu loo bixiyey maxamed masiin waxay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiiba wax tara aamiin haatanna waa heestiima laygu dowgalayo codkii xalimo khaliif magool
Thank you.
tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan ku noqonnana dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos oo wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo sahro ceela dhurre waxaa kaloo dhambaalka ku jira asxaab kaloo badan oo uu kow ka yahay abe cabdi deeq bootaan hooyo sahro cabdulaahi iyo abe burhaan iyo sidoo kale jamaal burhaan iyo hodan ceel dhurre aw cali baa la yidhi iyo habaryaaro deeqo ceel dhure iyo aamine ceel dhure iyo ubax maxamed iyo hibaaqa cabdi deeq bootaan iyo xabiibe cabdi deeq bootaan iyo jaamac cabdi deeq bootaan shaafici cabdi deeq bootaan iyo sakariye raage bootaan iyo ayroobe cawle bootaan iyo cabdikaafi ismaaciil waxay dhammaantood hambalyo aroosu dirayaan lamaanaha aan kala dhicin baa la yiri ee kale ah maxamed cabdi deeq bootaan iyo xaawo burhaan oo arooskoodu uu ka qabsoomay baaltaag oo ka tirsan degmada galaadi ee gobolka doolo ducada waa xaggeena baa layidhi bahda v o a soomaali marka ibraahim waxaad ugu ducaynaysaa maxamed cabdideeq bootaan iyo xaawo burhaan arooskooda ka qabsoomay baaltaag waxaan ugu ducaynayaa eebe inuu kala siiyo owlaad kheyr qabta oo ay la kulmaan nolol bashbash iyo barwaaqo leh dhambaalka caashi gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray reer cabdinaasir aadan madgaas raabiyo yaxya anas iyo reer cabdinuur aadan madgaas ruweydo aanisa khaalid maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan dadkaasi dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunyada dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahaniyo dhalasho u diraan aabe cabdinaasir aadan madgaas iyo cibaado cabdulaahi xasan oo gabar ay ugu dhalatay baydhabo janaayo waxaanay leeyihiin ducada caashucuud waay waa tahay maxaa usoo ducee gabadhaasi
gabadhaas ducadeeda lagaa rabaa waa tahay gabadhaas waxaan ugu duceynaya in ilaahay u ka dhiga midii soo weynaata ee kaalin wanaagsanna qaadata waalidkeedna wax tarta dalkeeda iyo dadkeedana anfacda aamiin dhambaalka ugu dambeyn dhinacaygan waxuu naga soo gaaray maxamuud boono iyo dhammaan reer kuusow oo ay ugu horeyso ruqyo kuusow iyo caruurtooda yaasmiin boono iyo yaasiin boono iyo xaaskiisa casiisa iyo dhammaan reer kuusow cabdi kuusow waa ku jira iyo xaaskiisa luul cumar cabdulaahi kuusow iyo xaaskiisa faadumo jamiile kuusow firdowse kuusow iyo sidoo kale xabiibo muuse iyo jiijo xasan iyo sidoo kale axmed xuseen dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karin hawada u marinayaan yusra maxamuud boono iyo siraaj shariif xuseen oo arooskoodu uu toddobaadkan ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad kheyr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano aabiin heesta ugu dambaysa barnaamijka ibraahim waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna gaaf iyo codkii daa'uud xanfar ibrahim heestan si weyn bay isugu dhacda aad baan uga helaa malaha dadka arooska ah marka loo saaran aad bay u jeclaystaan waa arooskii iyo mashxaraddii iyo wixii o dhan baa ka muuqda waa tahay gaaf iyo codka ah daa'uud xanfar ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka ambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajirdan kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba haddii aalid waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa geli
daldalaalka kudkaaga iyo simahaa sida bay dhabarkaaga dehaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaa sida bay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan qalbigayso gabkaaga waxaawaa ku dhacaya ilhismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku gaartay ka hadhagaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa iligeydi warbal kaalay kaalay dheeleeda bu fiirso heedhe heedhe dhantadiyo sacabkeedha dabablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray ilishaad wadaagtaani elihiidi dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhansadiyo sacabkeeda dab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Ee, codka kugu dhiiray ilishaad wadaagtaani elihiidi Jabba-jabba. dherarkayu jugaaga dhubsanaanta dalkaaga dayaigu mayanag daanadiga ku dhigo dhameys quruxay dherarkayu jugaaga dhubsanaanta dalkaaga dayaigu mayanag daanadiga ku dhigo dhameys quruxay dhigiyo waxaad raacday damaxidadadaydoo dhan ruuxiyo naftaada hanagtay dhibatada ka dhowtuudu u dhigan jacaylkaagii la heli dhigiyo waxaad raacday dhamaxidadadaydoo dhan ruuxiyo naftaada hanagtay dhibatada ka dhowtuudu u dhigan jacaylkaagii la heli warbal kaalay kaalay dhele hidde kaalay kaalay dhele dhansadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kugu dheeray ilishaad wadaagtaani iliheli warbal kaalay kaalay dhele hidde kaalay kaalay dhele dhantadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kugu dhiiray ilishaad wadaagtaani iliheli Yabaa. warbal kaalay kaalay dhele hidde kaalay kaalay dhele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka ku